habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada idaacaddeenna fiidnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka ka imaanaysa washington
waa fiidnimo isniin ah bisha mayna waa toddoba iyo labaatan sanadku waa labada kun iyo sagaal iyo tobanka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka midrabaan iyo boggeena internetka ee v o a somaali com idaacadda fiidnimo wadajir halkan waxaa idinkaga soo jeedin doona ibraahim xasan daandure iyo anigoo ah sahre cabdi axmed
qodobada idaacaddeena caawan idinku heynano waxaa ka mid ah waraysi aan la yeelanay duqa cusub ee magaalada beledweyne
dumarka aaday ugu faraxsan yihiin waa markii ugu horreysay dumar loo magacaabo duq magaalo waa markii ugu horreysay inaan la shaqaynay aan rabnay dhaheen oo qof shaqaynaysa aad tahay aan ku naqaano insha allah hortaa lii duceeyo hada waxa waaye waa wax culus in loo soo ordo way fududahay laakiin in la fuliyaa adag sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan waraysi aan la yeelannay wasiirka waxbarashada ee soomaaliya iyada oo maantana uu bilowday imtixaanaadkii foomfoorka ee soomaaliya runtii maanta maalin wanaagsan ayada farxad leh imtixaanka ugu bilowday si wanaagsan xuquuq lahayd oon kabshado lahayd oo mataqaanaa diidmo lahayd oo mataqaanaa jawi aad u wanaagsan runtii intii wanaag oo jiro
xubintii dooda gaaban iyo xubno kalena waan idiin haynaa marka hore isu kusoo dhowaada warkii dunida dowladda federaalk ee soomaaliya iyo taliska maraykanka ee afrika oo iskaashanaya ayaa waxaay sii wadaan duqeymahooda ay ku bartilmaamaysanayaan kooxaha al-shabaab iyo daacish ee ku sugan soomaaliya taliska iyo ciidamada soomaaliya ayaa waxa ay duqeyn ka geysteen ay ku bartilmaamaysanayeen al-shabaab buuraha goolis ee soomaaliya bishan mey aynu ku jiro lix iyo labaatankeedii duqeyntan cirka ayaa tii lixaad tan iyo bishii lasoo dhaafay oo ka dhana daacish iyo al-shabaab ee buurahaasi goolis duqeymahan si saxa loola eeganayo goobaha la bartilmaamaysanayo ayaa waxa ay ka taageerayaan ciidamada ammaanka ee soomaaliya in shacabka ay ka daafacaan falal argagixisanimo iyagoo abuuraya fursado lagu xoojinayo maamul wanaagga buuraha golis ayaa ah loona yaqaanaa goob argagixisada ah ay ku leeyihiin xerooyin dagaalna uu ku dhex marayo labada kooxood ee argagixisada ah wakhtigan waxaa taliska maraykanka ee afrika uu qiimeeyey in duqeyntan lagu dilay saddex ka mid ahaa argagixisada
dowladda soomaaliya ayaa sheegtay in etoobiya ay kala hadashay sawirka qariiradii ee wasaaradda arrimaha dibadda etoobiya ay daabacday markii dambese ay ka saartay webseedkooda wasiirka arrimaha dibadda ee soomaaliya ambasadar axmed ciise cawad ayaa v o eda u sheegay in isla markiiba ay ka warheleen qararadaasi lasoo daabacay ee xiriirkii la sameeyeen xiriir aan irahday dowladda etoobiya xiriirkaasi kadibna etoobiya ay ka saartay sawirkaasi qararada webseedkooda wasiirka ayaa waxa uu sheegay in wasaaradda arrimaha dibadda etoobiya ay ka cudurdaartay soomaaliya in ay cudurdaar ka siisay qaladkaasi sidoo kale waxa ay waayadan wadeen baaritaano la xiriira sababta arintaasi ay u dhacday ayuu yiri wasiir cawad ayaa v o eda u sheegay inay aqbaleen cudurdaarka etoobiya arintaasina ay ka bixisay waxa uuna sheegay inay aaminsan yihiin in falkaasi uusan u dhicin si ula kaca
afar qof ayaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen ugu yaraan toddoba kalena ay ku dhaawacmeen saddex qarax oo waaweyn oo dhowaan ka dhacay magaalada katmandu caasimadda dalka nebaal ma jirto cid sheegata mas-uuliyadda qaraxyadaasi hase yeeshee booliiska ayaa uga shakisan koox gooni ugoosad ah oo haysata aragtida shuuciyadda oo laga mamnuucay dalkaasi saraakiisha booliiska ayaa sheegay in buug yar oo ay ku qoran tahay taariikhda kooxda ay ka heleen halka uu ka dhacay qaraxii koowaad qaar ka mid a dadka dhintay iyo kuwa dhaawaca ayaa la rumaysan yahay in xubno ay ka yihiin ama ay taageeraan kooxda gooni ugoosadka kooxdaasi fallaagada ah ee xambaarsan aragtida shuuciyadda ayaa ka go-day jabhadda mawste ee ciidamada dowladda nebal ay dagaalka kula jireen intii u dhexaysay kun sagaal boqol sagaashan iyo lixdii ilaa iyo labada kun iyo lixdii xubnaha kooxdaasi mawste ayaa hubka iska dhigay kadibna waxa ay ku biireen dowladda iyo xisbiyada kale ee siyaasadda ee dalka nepal
booliiska dalka faransiiska ayaa waxa ay soo xireen qof looga shakisan yahay inuu ku lug lahaa qaraxii toddobaadkii hore ka dhacay magaalada lyon oo ay ku dhinteen ay ku dhaawacmeen aanrahda saddex iyo toban qof wasiirka arrimaha gudaha ee faransiiska christopher castaner ayaa waxa uu isniinta maanta abartiisa twitter-ka uu soo dhigay kagana hadlay in uu jiro horumar laga sameeyey kiiskaasi isaga oo aanan bixinin faahfaahin dheeraada xafiiska dacwad oogaha magaalada baris oo qaabilsan baaritaanada dhammaan kiisaska argagixisada ee faransiiska ayaa waxa uu soo saaray war qoraal ah oo ku xaqiijinayo in la soo xiray nin afarilabaatan-sano jir ah oo saldhigga booliiska ee magaalada lyon lagu hayo wakhtigan sideed haweena afar nin iyo sidoo kaleeto gabar toban sano jir ah ayaa waxa ay ku dhaawacmeen qaraxaasi laakiinse midkoodna kuma jiro xaalad halisa sida laga soo xigtay xukuumadda baris habeen wanaagsan halka wararkaasi idinkaga imaanayaana waa laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o eda aan ku bilowna wargordhow naga soo gaaray magaalada muqdisho ayaa waxa uu sheegayaa in qarax uu ka dhacay nawaaxiga xeebta lido faahfaahintaasi waxaa inoo haya oo khadka telefoonka si toosa haatanba ugu jira wariyaha v o eda cabdulqaadir maxamed cabdulle cabdulqaadir soo dhowow sidee ayay wax u dhaceen cabdiqaadir mayla socotaa halow cabdiqaadir wariyaha v o e da ee magaalada muqdisho ayaa si toosa qadka ugu jira cabdiqaadir may maqlaysaa waa tahay waxaan filayaa cabdiqaadir qad kale in uu ku jiro dhowaana wararka soo kordha ee isla magaalada muqdisho iyo qaraxaasi ayaad maqli doontaan bal mar kale aan dib ugu noqdo cabdiqaadir sideed ii maqashaa waa hagaag waa dib ayaan ugu noqon doonaa warkaasi la xiriiro qaraxa ka dhacay goordhow magaalada muqdisho
cabdiqaadir wariyahena v o muqdisho mar kale ayaan ku noqon doonaa se yeeshee beledweyne haddii aan aadno magaalada beledweyne ayaa maanta waxaa yeelatay guddoomiyihii u horreeyey ee dumara madaxweynaha hirshabelle ayaa safiya xasan sheekh cali jimcaale oo loo yaqaano monika u magacaabay inay noqoto duqa cusub ee magaalada caashi ibraahim aadan oo washington joogta ayaa kula xiriirtay qadka telefoonka iyadoo joogta beledweyne waxaana ay weydiisay magacaabisteeda siday ku timid
waa mahadsantahay abaaye ani waxaan kasoo shaqaynayey degmada shibi laba sano oo xilkeedii la iga qaaday bil ka hor oo haddana aan ahaa la taliyaha duqa magaalada muqdisho injineer dariisow ahna agaasimaha arrimaha dibadda marka wadatashi badan markay reer hirshabeelle sameeyeen madaxweyne waare wuxuu ila gartay in aan i magacaabo gudoomiyaha duqa magaalada beledweyne meyrka marka waxaad sheegtay inaad kasoo shaqaysay shibis ma muqdishoaad deganayd muqdishoan deganaa haa adigoo muqdisho degan in lagu soo magacaabo magaalada beledweyne bal haddaad yaro sharaxdo qaabkay u dhacday
waxay u dhacday horta marka ugu horeyso qofka hadduu waxqabad leeyahay oo wax uu kasoo qabtay meeshii uu shala joogay meeshuu maanta yimaadana wax buu ka qaban karaa beledweyne waa magaaladayda waxaa kasoo jeeda aabahey waxaa kasoo jeeda awoogey oo ahaan jiray meerkii kasoo bixi jiray magaalada beledweyne sheekh cali jimcaale qof qof walbaa yaqaana marka si kale maahee shaqo wanaageygan ku imaaday marka hadda waxaad sheegtay inaad joogto magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan bal sida dadka magaalada jooga ay kuu soo dhoweeyeen mar haddii hawshan culus ee magaaladii dhammayd laguu dhiibay bal waxaad ka warantaa dareenka dadka magaaladaad ugu timid wallahi dareenkooda lama soo koobi karo inta aan ka arkay aaday ugu faraxsan yihiin waa especially markaan ka hadalno dumarka aaday ugu faraxsan yihiin waa markii ugu horeysay dumar loo magacaabo duq magaalo waa markii ugu horeysay inaan la shaqeynay aan rabnay baheen oo qof shaqeynaysa aad tahay aan ku naqaano marka insha allah horta halii duceeyo shaqada waxa waaye waa wax culus in loo soo ordo way fududahay laakiin in la fuliyaa adag marka insha allah ilaahay eh, qofka fulisa ilaah ha iga dhigo
xilligan lagu jiro safiyo ma sahlana in xil laga qabto gudaha dalka soomaaliya gaar ahaan qof dumara oo haddana duq magaalo laga dhigay waa howl culus bal dareenkaaga iyo sidaad u aragtid iyo hawsha ka hortaalla bal haddaad cabir ka bixisid intay la eg tahay wallaahi waxaan aaminsanahay anaga inaan dumarka wax walba qaban karno haddii aan kasoo shaqeeyey magaalo madaxda oo degmada shidis aan wax badanna ka qabtay waxaan aaminsanahay inaan ka qaban karo beledweyne halaas iyo hala ka badan marka Eh.
wax cabsiya kama qabo Een, tusaale ahaan haddaan dib ugu noqdo degmada shibis oo kale howlahaad ka soo qabatay ee kuu fududayn kara hadda inaad hawshan ka hortaalla ee magaalada beledweyne aad qabato maxaa ka mid ah Ee, wax badanaa ka mid a waxaan ka shaqeynay amniga waxaan ka shaqeynay arrimaha bulshada sida caafimaadka een, educationka nadaafadda in ee, maxaa la dhahaa een, canshuuraha dowladda hoose ay samayso marka magaalo waa magaalo goormaa kuugu dambeysay magaalada beledweyne oo aad inaad ka dhex shaqayso ama aad ku noolaato ama aad iskuulba ka dhigato goormaa magaalada beledweyne kuugu dambeysay magaalada beledweyne iskuulna kama dhiganin Een, waxaan imaaday sanadkii hore oo biyobaxyadii markii een, daadka xun qaaday aan dhaqaalo u keena anigoo anigoo matalaya ee, maamulka gobolka banaadir Een, kadibna haddaan kusoo laabtay sidaada guud markii kuugu horeysay sanadkii hore ahayd een, magaalada beledweyne aad iyo aad marka marka magaalo aad ku cusub tahay inkastoo sidaad sheegtay aabbaha uu meyer ka soo ahaa oo magaaladii raad badan aad ku leedahay marka la fiiriyo in halka aad ka soo jeedo laakiin magaaladii way kugu cusub tahay marka magaalo kugu cusub oo haddana xilli colaadeedna dalka uu weli ku jiro een, amnigii weli uusan si weyn uusan u sugnayn dalkii bal haddaad fiirisid halka aad wax ka bilaabayso waa xaggee Een, abaayo horta magaalada amnigeedu waa boqolkiiba boqol Een, adduunka ameerku ka dhacaa maalin walba crime ka dhacaa laisku xabadeeyaa Een, dumar lagu xoogaa Een, magaalada muqdisho soomaaliya markii la maqlo waxaa la maqlaa argagixiso waxaas kama jiraan Een, waa amni Een, waxaan aaminsanahay in aan ka shaqayn karo magaaladan waa dadki waa dad soomaaliyeed ma aha dad ajnabi aan u tagaaya hadda waa ehelkaygii isku afaanahnay isku diinaanahnay marka meel kale maanan aadine nairobi kama shaqaynayo ama etoobiya waxaan ka shaqaynayaa eh, beledweyne marka hadda howlaha een, ku hor yaalla ee kuugu horeeya ee aad ka bilaabaysid hawshaada magaalada kuwa ugu horeeya waxaa ugu horeeya in aan kow markaa xafiiska ku fadhiisto aan qeybaha kala duwan ee magaalada aan arko Een, kadib ayaan howlo xafiiska geli doonaa hadduu alla yiraahdo haddii odayaasha noqon laheyd een, haweenka dhalinyarada hadduu alla yiraahdo wax cabsi ah ama walaaca oo innaba halla ekaatee kaa haysta hawshan lagu dhiibay ma jirtaa may maxaa ugu wacan waxaa ugu wacan inay soomaaliya ay soomaali leedahay inaan soomaaliya ah inaan soomaali ahay in aan aabahay meeshuu kasoo jeeday aan joogo inaan kasoo shaqeeyey eh, dalkayga kaleento muqdisho oo aan ku dhashtay aan kusoo barbaaray Een, marka isma dhahaayo beledweynaha kugu imaan doonto wax een, dhibaatooyin ilaan waa dalkeeni
taasina waxay ahayd safiya xasan sheekh cali jimcaale munika oo loo magacaabay inay noqoto duqa cusub ee magaalada beledweyne waxa ay khadka telefoonka ugu warramaysay caashi ibraahim aadan caashi cuud
waa tahay halkaasi weli aad naga dhegaysanaysaan waa washington markana bal muqdisho aan dib ugu noqda ee wararka gordhowna soo gaaray waxay sheegayaan saan horeyba idinkugu sheegnay in qarax uu ka dhacay nawaaxiga xeebta liido faahfaahinta waxaa khadka telefoonka si toos ugu jira wariyaha v o eda cabdulqaadir maxamed cabdulle cabdulle soo dhowow sidee wax u dhaceen
saara waa mahadsan tahay afurkii kadib muqdisho waxaa ka dhacay qarax gaari loo adeegsaday qaraxu wuxuu ka dhacay xeebta liido oo ah meel ay ku yaalaan maqaaxiyo iyo hoteelo meel aada u mashquul badan oo dadku inta badanna qaarkood ay u afur doontaan Eh, qaraxu wuxuu ahaa gaari waxyaabaa qarxa laga soo buuxiyey wuxuuna ku qarxay eh, meel eh, argada liida lagu magacaabo oo ah meel inta badan eh, gaadiidka ka soo gala dhanka bari ay soo maraan eh, ama gaadiidku ay ku kala wareegaan meel eh, baakina gaadiidka isla markaana ay kamid tahay meelaha mashquulka badan marka laga hadlayo xeebta iyo guud ahaan eh, dhaqdhaqaaqa degmada cabdicaziiz ka jira qaraxa oo gaariga loo adeegsaday ciidamada amnigu waxay soo kabinayaan sahra inay san jireen khasaare dhimasho dhaawac gaariguna meel adlaa uu ku qarxay xog badan oo hay-adaha ammaanku ka bixiyeen ma jirto la xariirta in gaari qofkii wada uu ku dhifto meesha uu ku qarxay iyo gaariga uu yahay gaari inta goobta la dhigay qofkii wadana uu ka degay weli tafaasiil badan maysan ka dhian hay-adaha amniga laakiin goor dhawanayo qaraxu dhaawuxuuna ahaa qarax gaari waxyaabaha qarxa laga soo booxo loo adeegsan waa tahay cabdulqaadir in qaraxaasi uusan waxba geysanin ama khasaare uusan geysanin waa wax aada u fiican marka ciddii saarnayd maku dhimatay
waxyaabaha weli aysan ka jawaabin hay-adaha amniga saraakiisha amniga gobolka banaadir ee booliiska saraakiisha goobta ku sugan iyo dad kala duwan oo la hadlay daqiiqado kahor intaanan hawada soo gelin waxa ay weli ku raad joogaan gaariga iyo sida qaraxu ku yimid laakiin waxay xaqiijiyeen saraakiisha ammaanka in qaraxa gaariga oo qarax gaar u ahaa kuna qarxay meel ku dhow argada liido sidoo kale aysan weli caddeyn in qofkii gaariga saarnaa uu gaariga ku qarxa in kale warar hordhaca oo saraakiisha qaarkood ay sheegayaan waxay xusayaan in aaminsan yihiin in qofka gaariga uu baakime kadibna uu goobta ka tegay oo gaariga kaligiisuu qarxa oo qofna aysan saarayn sidii saraakiisha qaarkood laga soo qaganayo inkastoo wakti hore ay tahay oo hay-adaha amnigu tafaasiil buuxdaysa ka bixin sahro waa tahay argada liido marka ma meel baabuurta lagu baaraa baabuurka inuu meel cidla ku qarxo maxaa sababay ma la joojiyey ma la baarayay sidee ayaa xaaladiisa inkastood ii sheegtaba inay deg in hadda la ogaado wax badan
halkan gaariga uu soo gaaray uu ku qarxay ma ahan meel gaadiidka lagu hubiyo ma ahan meel gaadiidka la joojiyo waa marka laga hadlayo goobta uu yimiday halkii ay ku yaaleen maqaaxiyaha iyo hoteelada qaybta liida ku yaala waa meel mashquul badan meesha goobtan argada liida lagu magacaabo waa meel laga gala badda marka laga hadlaya dhanka qaybta meel looga dusaa ku taalay oo halka gaadiidka lagu baakimaa gaarigan jahada uu kasoo gala qaybta liida ma cadda laakiin haddii uu ka yimid dhanka maranaayada waxaa halkaas yaala control adag oo gaadiidka lagu baaro oo gaariga soo gudbaya inuu wato aqoonsi dowladeed ama qof la yaqaano uu wato si kaleso goobta kusoo gaari karin marka marka laga hadlayo siduu goobta kusoo gaara waa su-aalo kale laakiin goobta gaari ku qarxay sahra ma ahan meel gaadiidka lagu hubiyo ma ahan meel waana meel inta badan ay joogaan ciidamada sida gaarka hoteelada iyo baqaheem u leeyihiin iyo ciidan ka tirsan saldhiga degmada cabdiasiis oo halkaa ku sugan laakiin meel hadda si gaara gaadiidka loogu hubiyo oo su-aal lagu weydiiyo maahan marka sababta u qarxay iyo cidda joojisay waa su-aalo kale laakiin goobta hadda uu soo gaaray waa waa umucdi marka laga hadlaya qaabta liido inuu soo gaaray ahayd oo ma ahan meel gaadiidka lagu hubiyo aad baad u mahadsan tahay wariyaha v o eda cabdulqaadir maxamed cabdulle dhegeystayaal waxaa naga xusuusina wixii warar ay kusoo kordha qaraxaasi waxa aad ku dhegaysan doontaan idaacadaheenna soo socda haddii ilaahay ogolaado
imtixaanka dugsiyada sure ayaa maanta mar kaleeto dib loo fariista koonfurta iyo bartamaha soomaaliya imtixaankaasi ayaa markii horete waxaa ku yimid faashil kadib markii uu u soo baxay si aan sharci ahayn taasi oo keentay in gebi ahaanba la joojiyo wasiirka waxbarashada ee soomaaliya cabdulaahi goodax barre ayaa v o eda waxa uga warramay imtixaankaasi maanta loo fariistay iyo kalsoonida inta ay leeg tahay waxaana u warramay werigeena cabdiqaadir maxamed cabdulle
bismillahi raxmaan raxiim waa mahadsan tahay inta idin dhegeysato iyo idinkaba waa isalaamayaa runtii maanta maalin wanaagsan ayada farxad leh imtixaanka wuxuu ku bilowday si wanaagsan muxuu ahaa oon buuq lahayn oon rabshado lahayn oo mataqaanaa diidmo lahayn oo mataqaanaa jawi aada u wanaagsan runtii inta wanaag oo jiro ayaa ayuu ku bilowday si fiicanna waa ku dhammaaday maanta
mise goobuu ka bilowday wuxuu ka bilowday boqol iyo iyo shan goobood ayuu ka bilowday goob walba kalaasisku kala duwan yihiin goobuhu kala weyan yihiin laakiin ardadii soddon iyo kowda kun iyo labada boqol iyo dheeraadka aheyd dhammaantood imtixaanka waa u fariisteen maanta
maamulada qaarkood oo fashilka kadib ka biyo diiday sida hirshabeelle puntland oo imtixaan ka qaadatay maxaa is ka bedelay dhinaca maamulada ma ka dhaca imtixaanku
runtii maamuladu maamuladu muxuu ahaa maamuladu runtii inay imtixaanka galaan ma diidin laakiin waxay aada uga xumaadeen fashalka dhacay marka argagaxa maalmahaas dhacay de qof walbaa argagaxday runtii waa wax lama filaan ay ahayd sida aan imtixaanka u adkaynay oon u hagaajinay iyo sida muxuu ahaa hal goob ay noo fashilsay ayaa la qaado waayay marka dadku isku miisaan maaha qaara qaara caradu la tagtaa qaara muxuu ahaa ay ahayd muxuu ahaa de hirshabelle oo kale inta badan waxay iska ahayd in un xiisabdii iyo dadka kacay la dejiyo ayay iska ahayd marka
marka maanta ma galeen imtixaankii oo jowhar ma la geeyey dhammaantood waa nala shaqeeyeen si wanaagsan oo sharaf badan oo qurux badan ay noola shaqeeyeen jowhar imtixaankii ma laga galay jowhar waa laga galay magaalo aan laga gelin goob aan laga gelin marka puntland laga reebo dabcan marka puntland laga reebo oo iyagu horey walaaca weyn aad qabteen social mediaha la khariirtay oo aada weliba sheegtay in la khiri doono waxay ahayd arrin aada isha loogu haya marka maxaa isbedelay dhuudhuujiskiinii hore ma wax ka duwan ba hadda la timaadeen
arrinta la xiriirto social mediaha waxaan marnay nidaamka sharciga ah wasaaraddu waxay la hadashay waraaq u qortay garyaqaanka guud oo sidaa ka warqabtid ah looyarka dowladda garyaqaanka guud markuu garowsaday inaan xaq tahay inaan arrintaa naloo sharciyeeyo wuxuu warqad u qoray iyo codsi maxkamadda sare maxkamadda sare go-aankii way gaareen waxay u gaareen si annaga sidaan wax u codsanay ah waxaa weliba qurux badan oo ammaan leh sagaalka xaakim ee maxkamadda sare sagaalkooduba si wada jir ah ayay mataqaanaa u saxiixeen marka awoodda xukuumadda ay ku joojin karto social mediaha iyadoo sharciga gacanteeda ay ku jirtaa muxuu ahaa laakiin waa markii baahidii jirtay in wax la isticmaalo maaha oo keliya sharci maxkamadeedaan haysanaayo waxaan rabnaan ku tallaabsanaynaa ma aha muxuu ahaa social mediaha haddii aan aragno in baahidiisu jirto awooddii social media lagu xiri lahaa waa xukuumaddu way haysataa muxuu ahaa laakiin ilaa hadda ilaah naga kaasteenayay uma baahnin inaan inaan xeer dhacdo
marka hadda walaac ma qabtaan in imtixaankii baxay xale meelaha qaar waxbaa lagu arkaya marka waxaad leedahay waxba ma jiraan hadda
imtixaan baxay ma jiro taas waa xaqiiqo xalay waxaa la isku dayay dadka uun dowladdiidka oo dowladnimada soomaaliyeed inay wiiqanto jecel imtixaankii hore fashilma intay recycle gareeyeen ayay waxay yidhaahdeen imtixaankii waa kaa waa la hayaa waa waa kaasaa la qaybsada kankan daqiiqadiiba hal saac ma socon sheekadoodu maxaa yeelay wixiina been sheegaayeen horaa laga gartay waa nasiib daro dad joogo wadanka dibadiisa oo holland iyo ingiriiska iyo maraykanka ilmahoodii ku haysto inay ilmihii soomaaliyeed duruufta adag wax ku daranayo inay mustaqbalkooda ku cayaarayaan oo ay mataqaanaa tashwiish gelinayaan waxaa kaley taasi sameeyeen isla dadkaas waxay yidhahdeen qarax weyn ayaa ka dhacay oo arday ku baaba'day muxuu ahaa meesha la yidhaahdo waan gartay waana been wax ka jira lama aha wasiir caruurta caruurta dibadaha caruurta dibada wax ku baranaysa su-aalo kalea ka imaanayo badan oo madaxda dalka oo laga yaabin adigu ay kamid tahaba caruurtiina dalka aysan joogin wasiir laakiin dadkii imtixaanka qaadayay fashiliye markii hore aada bedelka ku samayseen qaarkoodna lasoo qoray hadda ma kalsooni kalaa timirsa shaqaali baa bedesheen maxaa isbedelay maya shaqaalaha actually shaqaalaha lama bedelin waxyaalaha aan samaynay waxaa kamid ahaa qof walba boqol iyo saddexdii goobood ee mataqaanaa aaminaada muujiyey qof walba meeshiisaan ku celin si yani mataqaanaa shucuurtooda iyo damiirkooda uu sax u ahaado marka qofkii dambiilahana dembigiisii muxuu ahaa maxkamaddii iyo iyo sharcigii ayaa ayaa ayaa ka shaqaynayo laakiin qof aan bedelnimada qof walba meeshii markii hore uu tegey ayaan dib ugu celin oo ka shaqaynaya
kaasina wuxuu ahaa wasiirka waxbarashada ee soomaaliya cabdulaahi goodax bare oo isagoo muqdisho jooga khadka telefoonka ugu warrameeyey wariyaheena cabduqaadir maxamed cabdulle
haatana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka tubta nolosha oo aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka
barnaamijkana waxaa idinla socodsiin doona anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwax waxaanaynu ku soo qaadan doonnaa warbixinno ka hadlaya waayaha ay ku sugan yihiin dadkaasi barakacayaasha iyo qaxoontiga isugu jiraan haddii aynu ku hormarno dalka kenya oo muddooyinkii u dambeeyey uu ka socday barnaamij ay dowladdu wadda oo lagu ururinayo xogta dadka islamarkaana loo yaqaano hudhuma waxaana marka laga yimaado in dadka muwaadiniinta ay isdiiwaangelinayaan sida oo kale qayb ka ah dadka qaxoontiga ee dalkaasi muddooyinkii u dambeeyey ku noolaa hase yeeshee waxaa jira dad ka mida qaxoontigaasi oo aan iyagu ka qaybgelin kuwaas oo ka warwarqaba sida la sheegay inay saamayn ku yeelato halka kuwo kalena ayba su'aal ka keeneen xafidaadda xogta la ururinayo haddaba wariyahayaga cabdicasiis barrow ayaa arrimahaasi u kuurgalay islamarkaana warbixinu kaga hadlaya magaalada nairobi nooga soo diray iyadoo uu gabagaba ku dhow yahay isdiiwaangelinta adeega hudhuma namba guud ahaanba dalkan islamarkaana xogta iyo macluumaadka shaqsiga ku nool kenya meel qura la isugu keenayo haddana waxaa weli muuqanaya dad badan oo aan tegin goobaha la iska diiwaangeliyo shaki xoogan oo ay ka qabaan in mustaqbalka dambe uu saameyn ku yeesha awgee waxaa dadkaasi ka mid ah bulsho badan oo qaxooti ah oo ku nool magaalada nairobi halka ay jiraan kuwo kale u arka in isdiiwaangelinta hudhuma namba uu yahay fursad lagu kala saari karo qaxootiga iyo shacabka aan qaxootiga ahayn ee iska diiwaangeliya xeryaha qaxootiga ee ku nool gudaha dalkan kenya maxamed nuur sugow oo labaatankii sano ee lasoo dhaafay qaxooti ku ahaa kenya ayaa v o e da u sheegay in isaga uu iska soo diiwaangeliyey maadaama sida uu hadalka u dhigay ay tahay fursad u muuqanaysa in lagu kala saari karo dadka qaxootiga ah iyo sidoo kale kenyaanka qaxootigana ay ku heli karaan fursado nololeed oo dadkaasi ay horey ula qaybsan jireen hadhuuma lamba run ahaantii waa barnaamij dadka qaxootiga ee soomaalida anigoo kale ay dhallinyarada dalkani ku nool wax badan u tariyo maxaa yeelay halkan imaada qaxootiga dhadhaab xerada qaxootiga xagga dheere gaar ahaan isbishir iska diiwaangeliyey qaxootiga dhadhaabaan kusoo waxbartay ku noolaa afartii sano ee hay-adda qaramada midoobe arrimaha qaxootiga waxay noo samayn jirtay barnaamij tirikoob oo dadka lagu diiwaangelin jira lagu ogaan jira xaaladooda sanadihii ugu dambeeyey dalkii waa dareemi kartaa soomaaliya inay la soo dariistay waxay ururo alqaacido ah isbedeleen amnigii securitiga qofka soomaaliga lama aaminayo tirigoobka ugu dambeeya aan galnay indhahana laga sawirayay qofka registration badan baa lagu samaynaya taasi haddana dowladda kenya kumaysan qanacsanayn waxayna siisa kaarar waddada aan ku mari karno oo waxyaalaha isayf haddana taasi baahideen way qaboojin waase isku socodka qofka qaxootiga xaruw ku ahaa marka hadhuuma lambarkaani qaxootigu adaan wax badan buu u tari doonaa wuxuu u tari doonaa isku socodka ku fudayn doonaa qofkii dhadhaab ku xanuunsanaa ee ku dhibaataysanaa wuxuu u soo bixi karaa nairobi isuu caafimaad u helo wuxuu samayni karaa hadanana barnaamijkaani ee hudhuuma lamba in qofka ganacsi uu nairobi imaan karo inuu nairobi ka waxbaran karo inuu nairobi ka shaqaysan karo bilo bashiir oo isagana ka mid a dhallinyarada qaxootiga ayaa sheegay in hadalkii uu horey u sheegay wasiirka arrimaha gudaha iyo amniga qaranka kenya dor fred matiangi uusan ahayn mid la dhaylsan karo kaasi oo ahaa in dowladdu ay muhiimadda siinayso dadka iska diiwaangeliya adeega sidaasi darteedna fursadaha dowladda ay uga faa'iideyn doonto ciddii aan ka faa'iidaysan waqtiga ay suuragal tahay in mustaqbalka ay saameynayso hudhuma in hudhuma number uu faa'iidooyin badan u leeyahay bulshada kenyaanka iyo sidoo kale dadka qaxootiga ah ee gudaha kenya jooga tusaale ahaan oo kale lambarkan hudhuma waxaa loogu talagalay in qofka dowladdu ay ku ogaato macluumaadkiisa qofkan shaqada waddanka ka hayo noloshiisa gaarka ah haddii hadhow qofkan information meeshii loo raaci lahaa farihiisii wixii o dhan baa ku jiro xogta macluumaadkaadii gaarka oo dhan baa ku kaydsan marka dowladda faa'iidooyin badan buu u leeyahay shakhsiyan qofka isdiiwaan gelinayana faa'iiduu leeyahy waxaa ka mid ah haddii qofka uusan hudhuma namba haysan ma heli karo adeegyada dowladda tusaale oo kale haddaad damacdo inaad soo furato lambar ay leedahay shirkadda safaricom ee dalkenya waxaa qasaba in qofka hudhuma namba uu geeyo waxaa kaloo ka mid ah haddii qofka uu damco inuu waddanka ka duulo oo garoonka uu ka baxo sidoo kale inuu hudhuma namba uu la yimaado maxamed nuur sugow ayaa sheegay in waayo badan uu qaxootiga u soo joogay iyadoo hadba la soo kordhinaya sharciyo adeegyo lagu ogaanayo tirada qaxootiga iyo guud ahaanba dadka haysta dhalashada waddanka kenya kana uu la mid yahay kuwii horey u soo arkay oo keliya islamarkaana aysan u muuqanayn saameyn uu ku yeelan karayo run ahaantii sanad walba markaan atrikoob marno waxay keentay qaramada midoob in kombyutar dadka lagu aruuriyo dowladda kenya baaq waxay soo jeeday dadkeeda kibaandhaha leh ee muwaadiniinta kenyaanka soomaalida ee degan dhadhaab eryadeeda inay ka fogaadaan wax la dhaho ee qaxoojinimada waagaasi faarax macalin dabaara baa ka hadlay oo maruu gudoomiye ku-xigeenka baarlamaanka ahaa xilligaas isbedel yar baa dhacay haddana dadkii weli kenyaankii iyo qaxootigu isku qasnaayeen dadkii hore way isku labanayeen waxaa la keenay tirikoobkii ugu dambeeyey ee dadka ay galeen wuxuu ahaa tirikoob indhaha laiska sibrayey gacmahana laiska qaadayey si casri ah buu ahaa qalab casriyeysan oo dibadda laga keenay taasi xogoo dadkii badanaa kenyaanka dib u gurasho sameeyeen hudhuuma lambarkan wuxuu sii kala xaqiijinayaa dadka muwaadiniin badan ee soomaalida ah ee kenyaanka ee dalkani xaqa ku lahaayeen waxay ku dhex lumeen labaatankii sano ugu dambeeyey qaxoojinimo siciid abuukar oo u dhaqdhaqaaqa arrimaha qaxootiga ayaa sheegay in cabsida jirta ay tahay kalsoonida lagu qabi karo in dowladdu ay xafido macluumaadka shaqsiga oo meel la isugu keeni karo taasi beddelkeedana uusan ku dhicin gacan kale oo aan dowladda ahayn laakiinse waxaa kalaa jirto cabsi ah war aniga daatadeeda maxaa xafidaya haddii ku yimaadana in loo xadgudub ku yimaadana xaggee la aadaya taasi qaxootiga waxay la mid yihiin muwaadinka kenyaanka ah oo aanan haysan sababta dastuurka kenya waa ku cusub yahay waxaan ma jiro provision ama xeerbeeg u diyaarsan in arrimahaas markay soo baxaan lala tacaalo maba jiraan siciid ayaa ka hadlay walaaca ay muujinayaan dadka iyagoo horey u ahaa qaxooti haddana helay sharciga kenya oo laba jeer diiwaan gashan mar uu qaxooti yahay iyo mar kale uu kenyaan yahaba maadaama hudhuma namba uu xogta shaqsiga meel qura isugu soo uruurinayo kuwa qaxootiga ahaa ayagana sabab ama sabab aan naqaano oo ay sheegeen ama sabab aan la ogeyn u qaatay dhalashada waddankan kuwaasi ee runtii in muddo ahba waxaa loo diiday inay meelna u dhaqaaqaan laakiin hadda waxaa la wadaa in qaxootiga laftirkooda ay aya laftirkooda ku sameeyaan mar labaad denouncement dhalashadii kenyaanka ahaa kadibna dib looga tiro daatada laga tiro oo loo soo celiyo qaxootigoodii sidaasna ay ku helaan xaqa uu leeyahay qofka qaxootiga ah sida dibudejinta iyo wixii lamid a huduma number waa barnaamij cusub oo dhammaan ay iska diiwaan gelinayaan cid walba oo ku nool kenya waxaana xukuumadda nairobi ay ugu tala gashay in si fudud loo kaydiyo macluumaadka shaqsiga dalkeeda ku nool taasi oo weli dad badan oo ay siyaasiyiin xilal haya ka mid yihiin ay shaki ka muujinayaan cabdilcasiis barrow v o a nairobi
haatana dhegaystayaal aynu ku wada nasanno mid ka mida qasiidooyinkii bisha ramadaan
xabiibkii udgoona xadhiidhkiisa raaco xanaaneeya diinto xoogeeya sunko xanaaneeya diinto xoogeeya sunko islaamnimada lagu xidhay shanta tiira xooga leelayna faray xilkoodii shanta tiira xooga leelayna faray xilkoodii xajiya eebba yidhi lagu xijooba weye waajibka xambaartan lama xeeladeeye xabaal iyo ciqaab iyo xisaab baa dambayse xabaal iyo ciqaab iyo xisaab baa dambayse xayaatada adduunyadu waa xoor gudhaaye nafta xariga goysaa dembaabkama xishootee xaaraan la quutiyo booli lagu xiraadiyo xaasidkiyo xantiyo soonta waa kaa xumayse bisha soon xurmeeyo nafta xakameeyo
bisha soon xurmeeyo nafta xakameeya oo aakhiru aakhiro xusuusta ah haddaynu hore ugu sii soconno barnaamijkeenna islamarkaana aynu u kacno dhanka iyo deegaanka dhadhaab oo la sheegayo in dhallinyarada soomaali kiinyaanka ah ee ku dhashay deegaanka qaxoontiga ah oo sida dadka halkaasi ku dhaqan ay sheegeen qaarkood aanay helin xuquuqdii muwaadinnimo ee dhinaca sharciga dalkaasi islamarkaana aanay awoodin inay u shaqo tagaan xafiisyada dowladda kadib markii ay saamayn ku yeelatay fara lagaga dhigay qaxoontiga oo sannado ka hor laga diiwaangeliyey waryahayaga cabdisalaan salas ayaa warbixin haddaba amuurtaasi uu ku eegaya isna nooga soo diray deegaanka dhadhaab dhalinyaro badan oo waxbartay kuna dhashay gobolka waqooyi bari ee dalka kenya ayaa ah kuwa xilligan aan shaqooyin u raadsan karin xafiisyada dowladda iyo fursadaha kale ee ka jira gobolka dhalinyaradan u dhashay gobolka waxaa caqabad ku ah qaasada sharciga dalka oo xaquuq ahaan ay u lahaayeen balse maxay tahay sababta u diiday inay helaan sharciga dalka waxaan su-aashaasi weydiiyey cabdiraxmaan bile xasan oo in ka badan labaatan sano jiifka mid ka mid a tulooyinka hoos taga degmada habaarsooyin ee koonfurta wajeer masalada haddaan reer kaa warramo arrinta isbedelka qaxootiga iyo abaarahan dadkan waddanka sii jooga deegaankaha way saameeyeen waxay u saameeyeen si aan macquulgal lahayn dadkii kow horta marka hore markay xoolihii dhammaadeen abaartii qamadiga abaar yaraha jirtay waa ninety twogi waa ninety twogi la ninety three waxaa jirtay abaar ba-an oo dadka saamayso waamana ka dhacday dhulkana ka dhacday xilliga qaxooti uu soo xaradayna waa xilligaas isaga qamaligaa la yidhaha marka waa la yaqaanaa meeshan iyo banaanay ilaa garbatula dadkii madoogaasha joogay ama joogay muxuu ahaa lagdheera ama ha ahadan kuwa gaarsi joogay ama ha ahadan wajaar kuwii joogay waxay ahayd abaar siminay noqotay dadka marka maadaama dhibaata dhacday un ay dhulka imaatay oo kaarar waxbaa la bixin raashiin baa la qori la yiri danta dadka waxay ku qasabtay xoolihii baa ka dhamaaday way isgeeyeen oo waxay isqoreen qaxooti dadkii adiga ilmay dhaleen wax baa la bartay way ku mahadsan yihiin un waa un dadka qaxooti baana dhabeyn baa la sii raahaaye wax looga mahad sheegtay waa iska jiraane unta imaashadeeda iyo niin waxaa laga faa'iidaystay inay ilmihii wax bartaan ilmihi hadday wax barteen sharciga u baahan yahay waa kenyaan aabood waa kenyaan hooyadood waa kenyaan ilmihii haddii kibaale loo geeyo kibaale ugu soo baxayo faraq qaxootiga ay galeen cunugii shaqa ma raadsan karo muran cunug walba marka waxay noqotay markuu dhameeyo iskuulkii isagoo kenyaanne iliga soomaaliya baan aad bulshada degan degmada dhaab ee koontiga gaarisa waxay marti gelisay qaxootiga ugu badan ee dhulkan ku noolaa tan iyo kow iyo sagaashankii xilligan waa bulshada ugu badan ay saamaynta ku yeelatay faraha qaxootiga nabadoon maxamed faan oo ka mid ah odayaasha ayaa la hadlay si uu eeda dadkan meesha jooga ee meeshan ku nool boqolkii toddobaatan fara qaxootiga kale gaajaan u geshay ilmahan wadanka kale dhalartiisa maanta ahaan lahaa raggii mustaqbalka wadanka beri ka shaqeyn lahaa kulli fara qaxootiga gaajaan u geshay waxay aad uma laga bixin hadda waa loo imaadaya toban ruux oo waxbaa lagaba bixin layi wixii wax hadda loo qabtay baan arkin wixii kale siyay u tuuran yihiin waxaan codsanayna xafiis inooga keen dhadheer dadkan faraha ka bixiyo sida kibaanda oo kale laga fikiro joogta kibaanda ay dowlad maalba soo qaataa kibaanda la goon baa leey kibaanda maxaa loo dowlada soo baxaya dadkii faraha qaxootiga dhex fadhiyana soo baxaya maxaa loo dhibaato ugu daran rag waxaa jira garmayow oo ku kortaa hadda oo garmayow odayaal ah meesha ku dhashay meesha aan aqaan fara qaxootina ku jira maanta haystaan aan jira ilmahooda maanta kibaanda aan loo gaya hadii ruux kale ilmihi aabbaha looga dhigo fara qaba kibaanda ilmihi ilmihi ilmihi laa tabargaay oo kibaanda gaari asagna kibaanda ma haysto meesha ku dhashay masaakiin culayska dhinaca sharci la-aanta ah ee haysta kuma eka dadaabow keliya waayo waa mid gaarsiisan qaybaha kale ee koontiga sida ay sheegayaan qaar ka mid ah waxgaradka ku nool koonfurta wajeer oo ah deegaan aada ugu dhow xeryaha qaxootiga
magacayga waa aadan jeelo dhimli odayaasha deegaanka nool ayaan ka mid ahay dhibaatooyin adag baa nugu haystaan ilmaheenne iyo dadka deegaanka ku noolaa meel uma safri karaan ganacsigii iyo waxyaalihii o dhan way ka xiran yihiin meel uma safri karaan nairobi ma tegi karaan wajeer uma gudbi karaan waddada ma mari karaan meeshii ay tahayna hadda ciidan baa jooga ilmihii waa la qabani iyo dhibaatada aad aad u culus baa na haysataa deegaanka aan joogno kibaandha la-aan baa nahay carruurtii o dhan waa sidaa kii wax bartay kii kale waa isku mid kii loo la socday waa lamid dhibaatooyinkaasan aad aga cabanayno ayaa nahaya sababta keentay in dhibkayna kusocdo maxay tahay sababta keentay waxaa weye sharcaan qaxootiga faraha ayaan galnay dhibaatooyin hore ayaa noo geyin in aan haddee bini-aadanka hadduu mar uu baasha gaajada uu dareemo nin gowraangeedka mugaya soomaalida tirahaa arrimahaas ayaa noo geeyeen waalidkii iyo ilmihii farihi day wada galeen waalidkii kibaandihii horaa labada waalid laakiin carruurtii ka dambe dhalatay muddadaa inta udhexayso kii wax bartay kii aan wax baranin kii oo horo dhaqaalayn waa isku mid miday noqteen farihina way ku jiraan hadde dib dambe wax dhaqaaq oo kale ma jiro deegaankii baan ku hareersanay kobtii ilmaha ay ku dhiseen tagtaagan yihiin kii u roona qaxootiga toddoba kun yaa shaqa wax yar oo yaa gunnaha iga shaqeeya annagina maanta waxaan baahannahay ilmana garab qabtaan ilmihina sidaas ayna noqteen inkastoo dadka deegaanka ay sheeganayaan culayskan dhinaca sharciga ee haysta dhalinyarada u dhalatay gobolka haddana waxaa jiro ballanqaadyo ay hore u sameeyeen qaar ka mid a siyaasiyiinta dalka aadan barre ducaale oo ah guddoomiyaha aqlabiyadda baarlamaanka dalka ayaa maruu safar ku yimid gudaha degmada dhaab wuxuu ballan qaaday inuu wax ka qaban doono culayskan dhinaca sharciga ah ee ka jira guud ahaan gobolka waqooyi bari calanka carruurteenna qaxootiga ku jiraan waa la dhameeyey klinig waa la sameeyey wasiirkii hore oo dhiman jiray kayseri baa dhameeyey hadda waxaan sugaynaa in la amro in carruurteenna la siiyo dib sharcigoodii waddankan waan ka hadalnay si degdega in libooya iyo caalinjuqur iyo shanta adag ayagana sub countiska si degdeg d c iyo nimankii kale iyo washington d degdeg looga
cabdisalaan salas v o a markana aynu eegno wararkii ugu dambeeyey dhanka ciyaaraha islamarkaana aan soo dhoweeyo nuur xasan nuur iyo cabdiqaadir maxamed mursal samakaab
soo dhowaada dhegaystayaal xubinta ciyaaraha horyaalka talyaaniga ee seeriya caada ayaa shalay lasoo gebagabeeyey waxaana kooxaha ilaa iyo kooxo gaaraya afar koox ay isku haysteen booska afraad iyo saddexaad waa lagu kala baxay sidoo kale kooxaha qaarkood ayaa ka ordayay inay u laabtaan heerka labaad kooxaha inter ac milan roma iyo atlanta ayaana ku dagaalamay boosaska labaad boosaskaas afraad iyo saddexaad kooxda atlanta ayaa taariikh samaysay waxaana markii ugu horreysay taariikhda horyaalka talyaaniga ay ku dhammaysatay ama ay u ay gashay booska yurub ama tartanka yurub oo ay ka qaybgeli doonto koobka champions league taariikhdeeda laakiin waxaa baskii ka dhacday ac milan oo ku dhammaysatay booska shanaad halka inter iyo atlanta ay kala galeen boosaska saddexaad iyo afaraad impoli ayaa u laabatay heerka labaad halka fiorentina genoa iyo weliba kooxaha qaarkood sida isbaal ay ka fakadeen inay galaan heerka labaad cabduqaadir mursal ayaa daawanayay ciyaartaasi ee cabduqaadir intaanan u gelin dhinaca gooldalinta iyo tababarayaasha shaqada ka tegi doona iyo kuwa cusub bal ka waran ciyaartii shalay ee kama dambaysta ahayd sida finalka ama loo daawaday dhex martay kooxihii isku dagaalayay kaalimaha afraad iyo saddexaad
waa mahadsan tahay sideedaba kaalmaha afraad kooxda weyn ee ac milan waxay u baahnayd hal dhibic oo keliya taas oo niyad jab weyn ku ridaysa run ahaantii waxay leeyihiin siddeed iyo lixdan dhibcood laakiin labada kooxood ee ku soo baxay afarta sare waa min sagaal iyo lixdan dhibcood ay leeyihiin atlanta iyo inter milan marka milan dadaal ayay muujisay laakiin haddana dagaal kastoo ay gasho waxaa muuqatay in looga adkaaday afarta sare waxyaabaha cajiibka waxaa ka mid ah kooxda atlanta sanadkan inay ahayd koox aad u dagaalantay ilaa iyo xad dhibaatada milan haysata ayaa ahayd in dhowr kulan aysan badinin bilihii febraayo iyo weliba iyo january taas oo weliba kulamada qaar ka mid ah waxay la ciyaartay kooxda inter milan oo kaalinta kula tartamaysay marka markii aad ka badin weyso kooxda kaalinta kugu haysata oo weliba ay kaa badisana waa dhibaato weyn oo runtii aan laga kabsan karin marka inter iyo atlanta waxay u baahnaayeen in ay badiyaan waxay ka ordayeen inay barbaro keenaan si ay uusan u luminin booskaas oo milan ay maarata u haqaltaagaysa milan waa badisay laakiin guuldaradeedii guusheedii waxba umaysan tarin sababtoo ah
markaa ku xisaabtamayso koox kale ha ii badiso way ka adag tahay waa sidii liverpool oo kale ayaa ku dhacday manchester city gacnaheeda kuma jirin gacanta uguma jirin ha waayahay marka tababaraha milan gatuso ayaa laga yaabaa inuu shaqadiisa waayo interna waxaa ka tegaya tababarahoodii luciano spalletti booskiisa waxaa la sheegayaa inuu lagu bedeli doono tababaraha caanka ah ee talyaaniga antonio conte oo la leeyahay maalmaha soo socda ayuu inter qaban doonaa juventus waxaa ka tegaya tababarahoodii weynaa allegri atlanta haddii aan kusoo laabano cabdiqaadirow waxaa laleeyahy atlanta sanadkan wacdaro weyn ayay dhigtay kooxdii layaabka ayaan lagu tilmaamay ee zeriacaada kooxihii waaweynaa ayay ka wada badisay qaarkood barbar ayay la gashay marka ma laga yaabaa in yurub ay marka ay champions league markii ugu horreysa cagaha geliyaan inay layaabka talyaaniga ay ka dhigeen ay ka dhigaan waa suuragal sababtoo ah waxaan xusuusanaa kooxda tottenham markii ugu horreysa ay champion league ciyaaraan inay soo gaareen ilaa iyo sideed wareega sideedda marka atlanta waa suuragal inkastoo khibrad weyn aysan u lahayn laakiin hadda kubadda khibradda way ka tagtay oo garoommada waxay u muuqataa kubad la wada bartay waayahay aan u leexano dhinaca gooldhalinta oo iyana taariikh ay ka dhacday weeraryahanka u dhashay talyaaniga fabio quagarella oo lix iyo soddon sano jir ah ayaa sanadkan ku guulaystay kobta dahabiga ah ee la siiyo ciyaaryahanka ugu goolasha badan waxaana uu garaacay oo uu ka badiyey ciyaaryahano ka caansan sida laacibkii weynaa christiano ronaldo iyo zabata oo atlanta u ciyaara iyo ciyaaryahan bionteg oo milan u ciyaara oo uu ka wada wadayay dhanka goolasha marka da'daasi iyo gooldhalinta noocaasi ah haddii aan dib ugu laabto taageerayaasha kubadda cagta waxay aad u hadalhayeen christiano ronaldo oo soddon iyo saddex jir ah oo ay u arkeen laacibka ugu wanaagsan yacni goolashan aan laga qaadi doonin marka weliba marka aad aragto goolasha uu dhalinayay kuma aysan baraarugsaneen dadka nin ka sii weyn ayaa kabta dahabka kaga guulaysan doona ronaldo oo weliba jooga juventus kooxda ugu awooda badan talyaaniga fabio qualirella waa laacib runtii talyaaniga muddo ka ciyaarayay kooxo tiro badan ayuu usoo ciyaaray wuxuu kasoo bilaabay kubadda ee kooxda torino oo wuxuu kale usii ciyaaray fiorentina zamdoria napoli sidoo kale zamdoria iyo torino min laba jeer ayuu ku noqday hadda zamdoria ayuu joogaa welibana shalay ka badiyeen juventus oo ronaldo uu ciyaaray oo ronaldo uu ciyaaray marka fabio waxaa la dhihi karaa waa laacib runtii aad u yaqaano kubadda cagta talyaaniga juventus ayuu caan ku ahaa iyo fiorentina iyo napoli sidoo kale samdoria iyo torino namin laba jeer ayuu ciyaaray marka waxaa la xasuusiyey ronaldo in talyaaniga italian seri a aysan ahayn maqaayad hal qof keliya iska shidan karo oo ay jiraan tartamayaal adag oo premier league ha wuuna ku quus qaatay runtii talyaaniga waxaa ka jira wuu arkay goolal yar ayuu dhaliyay ronaldo waxaa lagu xisaabi jiray siisanka afartan gool celcelis ahaan inuu dhaliyo laakiin waayahay kuwa real weliba waxaa laga yaabaa in kastoo da'diisa ay kor usii kacayso in sanadka dambena wacdal dhigo xubintii ciyaaraha dhegaystayaal waa naga intaa
gebagabadii barnaamijka ayaynu ku sii dhownahay markana ku soo dhowaada warkii dunida waxaana inoo soo tabin doona ibraahim xasan daandure iyo sahra cabdi axmed
dowladda federaalk ee soomaaliya iyo taliska mareyka ee afrika oo iskaashanaya ayaa waxay sii wadaan duqeymahooda ay ku bartilmaamaysanayaan kooxaha al-shabaab iyo daacish ee ku sugan soomaaliya taliska iyo ciidamada soomaaliya ayaa waxa ay duqeyn ka geysteen ay ku bartilmaamaysanayeen al-shabaab buuraha goolis ee soomaaliya bishan mey aynu ku jiro lix iyo labaatankeedii duqeyntan cirka ayaa tii lixaad tan iyo bishii lasoo dhaafay oo ka dhana daacish iyo al-shabaab ee buurahaasi goolis duqeymahan si saxa loola eeganayo goobaha la bartilmaamaysanayo ayaa waxa ay ka taageerayaan ciidamada ammaanka ee soomaaliya in shacabka ay ka daafacaan falal argagixisanimo iyagoo abuuraya fursado lagu xoojinayo maamul wanaagga buuraha golis ayaa ah loona yaqaanaa goob argagixisada ay ku leeyihiin xerooyin dagaalna uu ku dhex marayo labada kooxood ee argagixisada ah wakhtigan waxaa taliska mareyka ee afrika uu qiimeeyey in duqeyntan lagu dilay saddex ka mid ahaa argixisada
dowladda soomaaliya ayaa sheegtay in etoobiya ay kala hadashay sawirka qariiradii ee wasaaradda arrimaha dibadda etoobiya ee daabacday markii dambese ay ka saartay webseedkooda wasiirka arrimaha dibadda ee soomaaliya ambasadar axmed ciise cawad ayaa v o eda u sheegay in isla markiiba ay ka warheleen qariiradaasi lasoo daabacay ee xiriirkii la sameeyeen xiriir aan iraahday dowladda etoobiya xiriirkaasi kadibna etoobiya ay ka saartay sawirkaasi qariirada webseedkooda wasiirka ayaa waxa uu sheegay in wasaaradda arrimaha dibadda etoobiya ay ka cudurdaartay soomaaliyana ay cudurdaar ka siisay qaladkaasi sidoo kale waxa ay waayadan wadeen baaritaano la xiriira sababta arrintaasi ay u dhacday ayuu yiri wasiir cawad ayaa v o eda u sheegay inay aqbaleen cudurdaarka etoobiya arrintaasina ay ka bixisay waxa uuna sheegay inay aaminsan yihiin in falkaasi uusan u dhicin si ula kaca
afar qof ayaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen ugu yaraan toddoba kalena ay ku dhaawacmeen saddex qarax oo waaweyn oo dhowaan ka dhacay magaalada katmandu caasimadda dalka nebaal ma jirto cid sheegata mas-uuliyadda qaraxyadaasi hase yeeshee booliiska ayaa uga shakisan koox gooni u goosad ah oo haysata aragtida shuuciyadda oo laga mamnuucay dalkaasi saraakiisha booliiska ayaa sheegay in buug yar oo ay ku qoran tahay taariikhda kooxda ay ka heleen halka uu ka dhacay qaraxii koowaad qaar ka mid a dadka dhintay iyo kuwa dhaawaca ayaa la rumaysan yahay in xubno ay ka yihiin ama ay taageeraan kooxda gooni ugoosadka ah kooxdaasi fallaagada ah ee xambaarsan aragtida shuuciyadda ayaa ka go-day jabhadda mawste ee ciidamada dowladda nebaal ay dagaalka kula jireen intii u dhexaysay kun sagaal boqol sagaashan iyo lixdii ilaa iyo labada kun iyo lixdii xubnaha kooxdaasi mawste ayaa hubka iska dhigay kadibna waxa ay ku biireen dowladda iyo xisbiyada kale ee siyaasadda ee dalka nebaal booliiska dalka faransiiska ayaa waxa ay soo xireen qof looga shakisan yahay inuu ku lug lahaa qaraxii toddobaadkii hore ka dhacay magaalada lyon oo ay ku dhinteen ay ku dhaawacmeen aanrahda saddex iyo toban qof wasiirka arrimaha gudaha ee faransiiska christopher castaner ayaa waxa uu isniinta maanta abartiisa twitterka uu soo dhigay kagana hadlay in uu jiro horumar laga sameeyey kiiskaasi isaga oo aanan bixinin faahfaahin dheeraada xafiiska dacwad oogaha magaalada baris oo qaabilsan baaritaanada dhammaan kiisaska argagixisada ee faransiiska ayaa waxa uu soo saaray war qoraal ah oo ku xaqiijinayo in lasoo xiray nin sano jir ah oo saldhigga booliiska ee magaalada lyon lagu hayo wakhtigan sideed haweena afar nin iyo sidoo kaleeto gabar toban sano jir ah ayaa waxa ay ku dhaawacmeen qaraxaasi laakiinse midkoodna kuma jiro xaalad halisa sida laga soo xigtay xukuumadda baris
barnaamijkeennii tubta nolosha iyo guud ahaanba idaacaddeenna intaas ayaan ku soo gebagabayn doonaa tan iyo kulanti dambe waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo
This is VOA News. I'm Faith Lapidus. U.S. President Donald Trump is in Britain for a visit that includes meeting with the royal family, a state dinner, and talks with outgoing Prime Minister Theresa May.